إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcaهm بإxsaan إilى yوم الdiin أma bعd waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa oo darsigeennii boqol soddon iyo afar oo nooga bilaabanaya aayadda labaatanaad ee min suurati الnml qaala allahu tabaaraka wa tacaalى watafaqada waa fiirfiiriya waa baarbaaray nabi sulaymaan addayra shimbirihii faqaala markaasuu wuxuu yidhi maa lii maxaa ii sugnaaday laa araa xaalo aanan arkaynin alhudhuda shimbirkii hududka ahaa am kaana min alghaa'ibiina amtaa waxay ku cadfaydaa ficil maxduufa hal daalika lisaatirin yasturuhu cannii arrintaasu ma shay aniga iga asturaya oo iga qarinayaa jira am kaana mase wuxuuba ahaaday hududkii min alghaa'ibiina kuwa maqan mid ka mid ah nabi sulaymaan waa dhaartay low cadibannahu wallaahi waan cadaabayaho cadaabayaho cadaaba hududka cadaaban cadaab cadaabkaasoo shadiidan adag ow la adbaxannahu ama waaba qalaaba asaga dhanba ow la yaatiyannii haddii kale wuxuu iila imaanaa bisuldaanin xujo mubiinin cad cudurdaar cad oo uu ku maqnaayo iila imaana mujaahid wuxuu yidhi iyo saciid ibnu jubayr iyo qayrkood cabdullaahi ibni cabbaas waxay ka wariyeen iyo qayrkiisba oo saxaabadii ah hudhudka shimbirka hudhudka muhandisu ahaa ama injineer ciidamada wuxuu ka mid ahaa nabi sulaymaan marka asagu muhandisu ahaa wuxuu aad ugu taqaqusay oo u yaqaan waxaa ka mid ah dhulka iyo meelaha biyuhu uga jiraan meelaha biyuhu uga jiraan ilaa ciidankaas weyn ayuu la socdaa oo insiga leh oo jinniga leh oo shimbiraha leh sida loo socdo meeshii la dego biyo la qaaday kuma filna meeshii la dego waa in ceel laga dalooliya marka injineerkaana la socdo hududka dhulka dhan waxa ka hooseeya wuxuu arkaa sida waxa ka koray loo arkayo ta fiiriyo uu leey meeshaas biyo ku jira markaasuu leeyahay imise mitiray jiraan markaasuu leeyahy intaasay jiraan markaasuu inta u yeero jinku leeyahy waraa meeshaan dalooli biyaha ka soo daay khalaas meeshaasuu daloolina khalaas sidaasuu u yahay dafiiri waad aragtay maanta haddii biyo loo baado ama shidaal iyo loo baado shirkada caalamiyaha la keena markaasi waxa leen bal afar sano aan aan raadraadayn waxaas maahan isaga waxaas waa wax aad u dambeeya afar sano labaatan sano qaar aa wareega ole meeshaanaan u malaynay markay afar sano taagan yihin le waa ka weynay bal meel kalaan qodayna isaga saas ma ahan dhulkuu fiirinaa adiga muraayad miyaa wax kaa qarinaya oo muraayadoo kale saas u fiiriyo uu leeyaha halkaas dalooli kaasaa la daloolina biyaha kasoo daaca khalaas xataa saa inta u fiiriyu le biyuhu intaasu mitiri jira ee halkaan hala qodo saasuu ahaa maalin maalmaha ka mid ah a cabdullaahi ibni cabbaas aayaddaas macnaheeda sheeg meeshana waxaa jooga mid khaariji ah oo la dhihi jiray naafic ibnu asrac oo mar kasta cabdullaahi ibni cabbaas markuu qur-aanka wax ka sheegaba la murma oo mucaarada maalinaa marka macnahan hadda aan sheega cabdullahi ibni cabbaas sheegay markaasaa khaarijigii wuxuu yidhi hulibta alyowm allayna maantaa lagaa adkaaday cabdullahi ibni cabbaasow markaasuu yidhi oo see layga adkaado markaasuu yidhi waxaad ka sheegaydaa hududka inuu biyaha dhulka hoosiisa arki jiray waxaana ogsoonnaha ayuu yidhi carruur yar markuu rabo hududka inuu qabto wuxuu yidhi makeenada lagu qabto oo lagu ugaarsado makeenadu dhulka gelina inta dhigo makeenada oo taaka geliyo dhulka gelina ciiduu ku shubaa makeenada markuu makeenada qariyo uu makeenada dhexdeeda meesha afkeeda ku aadan uu badar yar dhiga hududku markuu badarka qaada maaga makeenada lagu sii dayna dab wuxuu yidhi hadday ciidda ka hoos wax ka aragta xay ugu dhacdaa makeenada khaarijigii bal cabdullahi ibni cabaas waxaad naga gadaysa ka hor cabdullaahi ibni cabaas wuxuu yidhi waxaan ka cabsaa yidhi inta hadda tagto haddaan kuu jawaabi diido haddaan kuu jawaabi diido waxaan ka cabsaa yidhi inta tagta inaad caamadaas lubidoo tiri cabdullahi ibni cabaas anaa meel soo saaray laakiin adoo kale wax loo jawaabo ma astaago ya laakiin taasaan ka cabsanaa marar badan waxaa dhacdaa qofkan isagoon hadalkiisu qiimo lahayn haddana inuu dad lumiyo darteed in loogu jawaabo ama dad ku lumaan hadalkiisa wuu yidhi war hoog ha kugu dhace idaa nazala alqadar camiya albasar wa dahaba alxadar war musiiba kugu dhacda doqonaad marka qadar ku yimaado oo in shimirkan la dilo ilaahay qadaro khalaas waxa weeyaan arag indhuhu waa arag beelayaan digtoonidii oo dhanna way lumin fiirin maa dhulka xaa ku jira badanka iska cun muslimkaasa lagu qabana waa mar qadarayo ee markaan qadarayn inta aragta birtay ka carara sideeda qof iyo shimbir iyo midna maaha cid kastaba dadka banu aadamka waxa weeyaan shimbirka wax kastaba maalinka qadartu ku dhacaydo bis waxba arki ma wax kasta digtooniyadu dhan waa ka bixi markaasaa meel cidlaa laga qabana mar haddii ilaahay ku soo doono marka wuxuu yidhi wax qaldana tahay war ilaah qadarkiisu mar hadduu dhacayo waxa weeyaan camiya albasar wa dahaba alxadar khaarijig marka nin xoogaa roonuba ahay wuxuu yidhi maanta intii ka dambayda weligay dambe aayad qur-aanku ula doodi maayo khalaas wey waa ku qan in laga garhel weligay dambe aayad dambe oo qur-aan macnaheeda ka ah ugu qabsan maayo khalaas halkaasuu ku har xaafid ibnu kaiir halkaas markuu maraayo qisuu sheeg wuxuu yidhi xaafid alxaafid ibnu casaakir markuu u tarjamaynayey kitaabka taariikhu dimashqa la yidhaahdo kitaabkaas weyn markuu taariikhda kitaabkaas uu waxa weeyaan u tarjamaynayay abi cabdilaahi albaraazi min ahli barza meesha la yidhaha barza dadkeeduu ka mid ahaayee dimishqa u dhow ninkaasu nin aad u wanaagsan oo saalixiinta ka mid ahoo isniinta iyo kamiista soomu hayroo ilaa siddeetan sanana gaaray ninkaas tarjamadiisa markuu ka hadlayo wuxuu yidhi ibnu casaakir sanadkiisu uga wariyey abi sulaymaan ibnu zayd abi sulaymaan ibnu zayd waxaan weydiiyey yidhi ninkan saalixa ah ee la dhihi jiray abi cabdilaahi albaraazi niu maxaa isha ku tiray ishaan wixii kaa riday ii sheegaa nebigu waa ii sheegdiido hal bilaaan weydiinayo niyaw ii sheeg bisha ishaas wixii kaa riday hal bila markaan weydiinaayey uu wuxuu yidhi waayo haddaan kuu sheegaa waxa dhacday uu yidhi anoo meelshaan jooga a waxaa ii yimid laba nin oo khuraasaan ka yimaadeen min ahli khuraasaan ah maalin jumcahay ugu soo degeen uu yidhi magaaladeennaan barza anoo joogna markaasay u weydiiseen yidhi waadi waxay idhahdeen niya waadi hebelna tus waadi ay midhaa raadinayeen waadigiyaan tusay waadigii markaan tusay idamay la soo baxeen yidhi intaasoo idanay wataan markaasay bukuur ku shideen yidhi waadigii oo dhan qiiquu noqday waadigii oo dhan markuu isla qiiqay aa meel kasta abeesa ka soo baxday xagga abeeso ag ayagoo iska degan yihin dhibsan maayaan halkaana abeesa ka soo socota tanay ka soo socota tanay ka soo socota meel kasta wax dhibana ma hayo iyada markii dambe abeese hal dhundhun joodaa soo baxday ayada dhan dhundhunkaas jeeda oo indhaha toosh aad mooddo laba diinaar aad mooddo oo ka walacsiinadaa soo baxday mar alla markay arkeen ay yidhahdeen alxamdulilah ilaahay nama hoojin hal sano safarkii aan soo soconnay waa ku guulaysan ilaahaya mahad iskale ma aanan hoogin dhab waa qabteen uyi qor yaray qabteen isheeday geliyeen kaasay ku indhakuusheen markaasaan iigu indhakuula aniga markaasay yidhaahdeen kuugu indhakuuli mayn markaasaan war iigu indhakuula markay iga diideen aan u hanjabay aan wallahi dowladdan iin sheega dad iigu indhakuuli diidaan ilaa nimankaan arrin waxay wadan qatare dowladdan wallaahi iin sheegaan ibi dowladdan ugu dhaartay markaan ugu dhaartay oo wuxuu yidhi qol inta gelshayna isha midigtaa ii mariyeen markay ishii midigtaa ii mariyeen dhulkii muraayadu noqday wax alla wixii ka hosoogaya u jeeda dhulkii o dhan meel kasta dhulka ka mid a saasaad u fiiriya meeshan daagaa ku jira halkaas shidaala ku jira halkan biyaa ku jira wax walba waa arkay wy maraan saas ahay hal ilna ay ii mariyeen ay yidhahdeen nakeen marka waana maalin jumcaa nakeen waa iwadeen waa iwadeen waa iwadeen waa ii sheekeeyeen waa ii sheekeeyeen waa ii sheekeeyeen ila magaalada iga fogeynaayeen markay magaalada iga fogeyna ta garduub ii xireen ay ishi igala bixeen halkii xabo ii bariyeen kan kalena waysa marinay moogta midii furdug waa iga bixiyeen garduduba iga tageen markaasaa dad islaamada socdanta iimida garduubka iga fureen marka ilaana iga raacdo waxba nacfi kama aynin dhigaa ibnu kaiirka inuu ku taala qisadu watafaqada waa fiirfiiriyey nabi sulaymaan adayra shimbirihiiyuu fiirfiiriyey ciidankiiyuu fiirfiiriyey marka shimbirihiiyuu fiirfiiriyey ilaa shimbiruhu ciidankay ka mid ahaayeen fa qaala wuxuu yidhi maa lii maxaa ii sugnaaday laa araa xaalo aanan arkaynin alhudhuda hududkii maxaa dhacay hududkii ma arkee uu yidhi amkaana marka amtaana waa xarfu cadaaf waxay ku cadfee ficil maxduufa hal daalika lisaatirin yasturuhu cani ama soo gaabay waxaa tira alisaatirin yasturuhu cani ma wax iga qarinayo iiga aadanaa jira oon la aki waayo hal daalika lisaatirin yasturhu cani arrintaasu ma wax iga qarinaya oo mela iiga aadan am kaana mase wuxuu ka mid ahaaday min alqaa'ibiina kuwa maqan masegiyaa maqan mase waxbaa iiga aadan uu yidhi markaasuu u hanjabay nabi sulaymaan wuxuu yidhi laucadibannahu wallaahi waan cadaabaa oo cadaaba oo cadaaban baanlahan ka rifaahay ku fasireen waxa weeyaan a'immadii salafka cabdullaahi ibni cabbaas iyo qayrkiisba baallahan ka rifa de waa shimbir baallihii laga rifa waad dareemi kartaa dhib weyn waa marka waan cadaabayaa cadaaban cadaab cadaabkaasoo shadiidan adag baallahan ka rifa ow laadbaxannahu haddii kale waan qala asagana waan birayna ow laya'tiyanii ama wuxuu iila imaanaa bisuldaanin cudurdaar cudurdaarkaasoo mubiinin cad cudurdaar cad oo lagu qanci karo waxaasan ku maqnaa labadaas wax ka dhexeeya male hela waa askari marka amarlaan inuu iska tago wax la aqbali karo ma wax la aqbali karo maa hadduusan cudurdaar cad sheegin oo shaqadaasoo cadan ku maqnaa ah waxaan baallahan ka rifaama asagana waa iska gowracaa famakafa hurudkii waa joogayoo waa nagaaday hayra baciidin zamaanan waqti waqtigaasoo hayra baciidin aan dheerayn faqaala waa yimid inta yimid faqaala wuxuu yidhi hududkii axadtu waxaan cilmi ku koobay bimaa shay lam tuxid adugu aadan cilmi ku koobin bihi maaga waji'tuka waxaan kaala imid min saba'in reer saba xaggooda binaba'in war warkaasoo yaqiinin hubaal ah innii aniga wajadtu waxaan helay imra'atan islaam islaamtaasoo tamlikuhum milkida reer saba oo boqorad u ah wa uutiyad islaamtaas waxaa la siiyey min kulli shay-in shay kasta wax ka mid ah oo yaxtaaju ilayhi ilmelik boqor u baahan yahay walahaa islaamtaas waxaa u sugnaaday carshun sariir carshigaasoo cadiimun weyn wajadtuhaa islaamtaas waan helay wa qowmaha qoomkeediina waan helay yasjuduuna xaalo ay u sujuudayaan lishamsi qoraxda min duunillaahi alla ka sokay xaalay qoraxdaas u ahaatay wazayana wuxuu u qurxiyey lahum qoomkaas reer saba ashaydaanu shaydaanku acmaalahum camalyaalkooda fasaddahum waa ka jeediyey canisabiili jidkii alle fahum ayagu laa yahtaduuna hanuuni maayaan allaa yasjuduu liyasjuduu inay sujuudaan ku hanuuni mayaan lilaahi allaah ay u sujuudaan alladii allaha yukhriju soo bixiya alqab'a shayga ku qarsoon fi samaawaati ciharyaalka waalardi dhulka wa yaclamu allaha og maa tukhfuuna waxaad dadow qarinaysaan wamaa tuclinuuna iyo waxaad muujinaysaan allaahu ilaaha xaqa ah laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq ma ahan ilaa huwa allah maahane rabbulcarshi carshiga rabbiga iskale maahane carshiga alcadiimi weynanka badan famakafa hayra baciidin famakafa wuu nagaado wuu joogay hudhudkii hayra baciidin hayradu waa sifatu limawsuufin maxduufin zamaanan waqti ayuu nagaaday waqtigaasoo hayra baciidin aan dheerayn markii hadalka uu yidhi nabi sulaymaan ka gadaal in yar ayuu maqnaa hududkii wax yar ayuu maqnaa waqti aan dheeraynuu maqnaa mudday gaaban ka gadaal wuu yimid wax yar kadib wuu yimid hududkii famakafa wuu nagaaday hududkii hayra baciidin zamaanan waqti waqtigaasoo hayra baciidin aan dheerayn markuu yimid wuxuu sheegay cilladii uu ku maqnaa maadaama nabiyullaahi sulaymaan rasuul alle uu yahay oo ilaahayba soo diray oo tawxiidka ummadda ugu yeeraya waxa weeyaan shaqadii qayb ka miduu ku maqnaa shirkiiyuu soo arkay arrintaasu markaa uu aad u dhibsaday warbixinuu ka keenay hududkii marka marka shaqadii dhammeed oo ciidankuba uu dhisnaa wax ka miduu ku maqnaa fa qaala wuxuu yidhi hududkii markuu yimid axadtu waxaan cilmi ku koobay bimaa shay lam tuxid aadan cilmi ku koobin nabi sulaymaanoo bihi maaga taas marka waxay ku tusaydaa hayb mutlaqa alla kaliyaha og hayb mutlaq ah alla kaliyaha og fiiri hadda nabiyullaahi sulaymaan shaamuu jooga meesha warbixinta uu ka keenaya hududkuna waa yaman waa marib meesha la yidhaahdo oo dhulkan yamaneed ka mid ah halkaas warbixinta ka keenaya halkaas waxa ka jira war kama hayo nabiyullahi sulaymaan fiil waa rasuul alle intaasay u jirtaa soo ma jeedid haddana war kama hayo anaa cilmi ku koobay uu leeyay shimbirkaanu wax aadan war ka hayn oodan cilmi ku koobin marka taas waxay ku tusaydaa arrinta nabi sulaymaan looma waxyoon maadaama aan loo waxyoon qeyd mutlaqana ma oga ilaahay keliyaha qaydka mutlaqa ah marka qof kale wax kasta annagaa og iyo wax kastaan daalacannaa waxay ku tusaydaa qofkaas inuu beenaaliya sababtoo ah nabiyullaahi sulaymaan oo nabi allah rasuul allah intii loo waxyooday og rusushoo dhanna waa saas intii loo waxyooda og walidaas sidaas daraaddeed xadiiska bukhaariga markii gabadhu ay tiri waxa weeye wa fiinaa nabiyun yaclamu maa fii hadin annaga waxaa dhexdeenna jooga nabi og waxa berri dhacaya nabigu waa ka waa ku inkira bal riwaayadaha gobol waxaa ku sugnaaday oo ibnu xibbaan iyo qayrkiis ay wariyeen laa yaclamu maa fii hadin ila allah ma oga berri waxa dhacaya alla cidaan hayn soo ma jeedid marka rusushu waxay og yihiin heybka inta loo waxyooday hududkii wuxuu yidhi waxaan cilmi ku koobay wax adugu aadan cilmi ku koobin axadtu waxaan cilmi ku koobay bimaa shay lam tuxid aadan cilmi ku koobin bihi maaga wajirtuka waxaana kaaga imid min saba'in reer saba waxa wayaan saba waa odagii ay ka soo farcanmeen qabiiladaas meesha degganaa oo ximya binaba'in war ayaan kula imid warkaasoo yaqiinin hubaal war xaqiiqo ah oo hubaal ah ayaan kuu keenay waana kan warkii innii aniga wajadtu waxaan helay imra'atan islaan islaantaasoo tamliku milkida waxaan soo ogaaday horta waxaa boqor u ah haweenay haweenaa boqorad u ah taas waan soo ogaaday wa uutiyad waxaa la siiyey islaantaas min kulli shayin shay kasta wax ka mid ah mimaa yaxtaaju ilayhi lmelig waxa boqor mutamakinuhu u baahan yahay waxbaa laga siiyey wax kasta oo boqor u baahan yahay day dhaqaalo tahay day ciidan tahay hadday cilmi ku tacalluqa maamulkaas tahay wax kastoo boqor u baahan yahaa wax laga siiya islaantaas islaanta waxa weeyaan sidaa xasanulbasri iyo qayrkiis bay yidhaahdeen waa balqiisa binti sharaaxiil waa balqiisa binti sharaaxiil melikatu saba ee boqoradii reer saba taas weeye marka waxa weeyaan islaan oo aad mulki weyn ilaahay uu milki siiyey aheed cabdullaahi bni cabbaas wuxuu yidhi waxay xukuntay kun amiir amiir kastaana boqol kun oo ciidanu xukumay marka waa malaayiin ciidana weyn maahan toban milyan iyo xaafad waa adduunka korkiisa dowlad intaasu ciidana lu maanta kama jirto laba dowladooda ugu waaweyn hadii la isku darana malaha waxa weeyaan boqol milyan ciidan ka badanayo koof boqol milyan maahan shacabkii waa ciidanka dagaalama ciidanka dagaalama boqol waxay xukuntaa kun amiir oo amiir kastaaba boqol kun uu xukumo ayay xukuntaa oo hoos yimaada bal riwaayadaha kale waxayba leeyihiin laba iyo toban kun oo amiir alqayl wa almelig boqorka weeye marka laba iyo toban kun oo mid kastaaba boqol kun oo muqaatilay hoos timaado waxaas ay haysan waxaas marka wax badan ayaa rabbulcaalamiin gacanta u gelshay saddex boqol toban iyo waxa weeyaan labo nin ayay shuuradeedu ehdaale oo golaheeda shuurada u ahaa nin kastaana toban kun oo nin ayaa hoos imaanayday dhulkan ma'rib ee yamaneed ayay halkaasi xukuntay oo ka talisay marka islaantaas ayaan soo arku yidhi walahaa islaanta waxaa u sugnaaday carshun carshi carshiga waxaa leeyahay sariirulmelig aa ladhahda boqorka sariirta uu ku fariisto wey boqorka sariirta uu ku fariisto ayaa la yidhahdaa carshi luqa carabiya walahaa islaantaas waxaa u sugnaaday carshun sariir carshigaasoo cadiimun weyn carshi aad u weyn xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi waxaa la yidhi boqor sariirtaas waxay dhirirkeedu jeeday siddeetan dhudhun dhirirkeeda sidaas siddeetan dhudhun ayuu jeeday ballarkana waa afartan dhudhun waana dahabay ka samaysanta waa dahab oo weliba jawhar iyo luul iyo zabarjad laga laalaadiyay dhinac kasta dhinac kasta sariirtaasay hadba ku fadhiistaa dhinac uga fadhiisata siddeetan waxa weeyaan dhudhun ayay saas u jeeddaa xaggana waa afartan dhudhun soo ma jeedin kaasi guri weyn oo waxay degan tahay saddex boqol iyo lixdan daaqadood leh kulla yowmin daaqada qoraxdu ka soo gelay hal maalin qorax la-aan noqon maa guri gudiis qoraxdu waa waxyaalaha ugu qiimaha badan oo baniaadam ku noolyi kulli iftiin kastana saga ka fiican marka waxa weeyaan maadaama saddex boqol iyo lixdan habeen sanadaa ah marka qoraxda laga tiriyo sanadka shamsiga waa saddex boqol iyo lixdan habeen marka habeen kastaba qoradu maalin kastana meelay martaa laba maalin isku meel ma marto marka maalin kasta maadaamay meel maraydo injineero loogu talagalaa dhisay maalin kasta daaqaday ka gela qorada maalin kasta daaqaday ka gelaysa hal maalin oon qoraxdu daaqad ka soo gelin male guryahaas halkaasay sariirtu dhex taallaa meeshaasay fadhidaa meeshaas ayay fadhisaa marka walahaa carshun cadiimun walahaa waxaa u sugnaaday carshun sariir cadiimun weyn wajadtuhaa islaantaas waan helay wa qowmaha tolkeedna waan helay yasjuduuna xaalay u sujuudayaan lishamsi qoraxda min duunilahi alla ka sokay xaalay qoraxdu ahaatay allah ma caabudaan nimcada intaas leeg allihiisii ma caabudaan nimcada intaas leeg iyo mulkiga intaas leeg allihii gacanta u gelshay ma caabudo qoraxday caabuday u sujuuddaa islaamtaas iyo ciidankeeda iyo tolkeeda wazayana wuxuu u qurxiyey lahum reer saba ashaydaanu shaydaan acmaalahum camalyaalkoodii u qurxiyey camalyaalkaas waa la qurxoon waa dhibaatada ugu ba-anay ka midta qofkii dalaal inuu ku sugan yahay dalaalkuna uu la fiican yahay marka shaydaana u qurxiyey qorax caabudidaas oo camaashaadu waa la toosanta fasadahum shaydaanku waa ka jeediyey reer saba canisabiili jidkii xaqa ahaa jidkii xaqa uu ka jeediyey fahum ayagu laa yahtaduuna ma hanuunayaan allaa yasjuduu icraabteeda xoogaa milicsigay rabtaa waxa weeyaan afar icraabood alla icraabaa allaa yasjuduu laada waa naafiya antaas masdariyada ha nasbinay allaa yasjuduu laada naafiya haddii laga dhigo mafcuulu min ajlihiya laga dhiga waxaana laga cilaynaa wazayana wazayana lahum waa u qurxiyey ashaydaanu shaydaanku acmaalahum allaa yasjuduu min ajli allaa yasjuduu inaysan u sujuudin darteed lilaahi allah inaysan alla u sujuudin darteed aa shaydaanku acmaasha xun ugu qurxiyo taas waa hal icraabta labaad oo laadu naafiye tahay acmaalahum baa laga bedela wazayana waa u qurxiyey lahum reer saba ashaydaanu shaydaankii acmaalahum camalyaalkoodu u qurxiyey allaa yasjuduu inaysan u sujuudin u qurxiyey lilaahi allah ey cadama sujuud shaydaana wuxuu u qurxiyey inaysan alle u sujuudin saasaa shaydaan yidhi waa sida fiican ka war allaa yasjudu ey cadama sujuud ayuu u qurxiyey labadaas goor waxa weeyaan laadu waa naafiya laba gooroo kalea jirta oo laada laga dhigayo sila ama tawkiid oo macnihii asalka ahaa ee aysan faa'iidayna nafyiga ahaa oo laga dhigayo tawkiid marka koobaad cani sabiila laga bedela waxay leedahay fasadahum shaydaanku waa ka jeediyey reer saba cani sabiili dariiqi xaqa ahaa allaa yasjuduu an yasjuduu inay u sujuudaanuu ka jeediyey lilaahi allah taasuna macno marka labaadna yahtaduuna lagu tacallujina laadana waxaa laga dhigaa sila laba gooro laada sila laga dhigay iyo laba gooro laada naafiya laga dhigay fahum reer saba laa yahtaduuna hanuuni maayaan allaa yasjuduu liyasjuduu inay u sujuudaan lilaahi allah inay alla u sujuudaan ku hanuuni maya shaydaana duufsaday afartaas icraab oo ka badan icraabku iyo waxaaba jirta qira'a alaa yasjudu mid ah oo yaa la akrinayo taasaaba jirtaba markaasna alaa baraaruga yaa qowmi tolkeeyo isjud usjuduu sujuuda lilahi alla u sujuuday noqonayda icraabo kalena waa ku jira allaa yasjuduu liyasjuduu inay sujuudaan ku hanuuni mayaan lilaahi alla ay u sujuudaan alladii allihii inay u sujuudaan ku hanuuni mayaan yukhriju soo saara alkhab'a shayga ku qarsoon fi samaawaati ciraryaalka waalardi dhulka waxa cirka ku qarsoon waa roobka waxa dhulka ku qarsoon waa roobka waa midhaha waa nabaadka hududkiiyaa warkii wata maadaama hududku uu biyaha dhulka hoostooda arkayey wuxuu leeyahay allahaas waxaa dhulka ku qarsoon ka soo saara allahaasay ahayd inay u sujuudaan sidaasaa manaasib ku aheyd laakiin ayagu ku hanuuni maayeen allahaas inay u sujuudaan marka cirka waxaa ku qarsoon roobkiiyaa ka mid ah dhulka waxaa ku qarsoonna waa badan yihiin biyihii iyo nabaadkii iyo macaadintii iyo khayraadkaasaa ka mid a allaha soo saara waxaa dhulka ku qarsoon iyo wax cirka ku qarsoon wa yaclamu allaha og maa tukfuuna waxaad dadow qarinaysaan oo laabta aad ku haysataan iyo wamaa tuclinuuna waxaad muujinaysaan allaahu ilaaha xaqa ah laa ilaaha mid la caabudaa bixaqin xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa alla mahayn laba icraabada kelimatu tawxiid loo icraabaa laa ilaaha mid la caabuda ilaah waa macbuud marka jaar majhuura lagu soo qadaraa laa ilaaha mid la caabudo bixaqin xaqnimo lagu caabudaa mawjuudun ma jiro mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa alla maahan macnaheeda waa maxay wax baadil lagu caabudaa tiradii ka bateen wax baadil lagu caabudaa tiradii ka bateen kirishtaan oo dhan nabi ciise ay caabudaan iyo hooyadiis waa baatil in la caabudaa yahuud cusayr iyo qayrkeedii caabudayaan cusayr iyo qayrkiis caabudayaan waa baatil mushrikiintii waan aragnay malaa'igtii iyo dad dhintoo saalixiinay caabudayaan waa baatil qaartintii iyo loodii ay caabudayaan waa baatil wax la caabudo cibaado mudan waxaa ka jira allah marka wax la caabudaa tiradii ka bateen laakiin cid cibaadada gar u leh alla ka jira inta kale la caabudayo gardaraa lagu caabudaya marka kelimatu tawxiid macnaheedu maaha wax la caabudaa ma jiro alla maahan laa ilaaha ila allah ilaah la caabudaa ma jiro ilah maahan maaha saas ee macnuhu waxa weeye axad cibaadada mudanoo gar u leh ma jiro wax la caabudaa tiradii ka bateen oo baatil lagu caabuda laakiin cid cibaadada mudan ee gar u leh ma jiro allah maahan macnaheedu waa maxay wax baatil lagu caabudaa tiradii ka bateen oo gaaloo dhan waxay caabudaa cid aan cibaado mudnayn soo ma ah marka way jiraan wax la caabudoon alla ahayn laakiin ma mudna ilaahayaal aan alla ahaynu tiradii ka bateen ila ilah waxa la dhaha wixii la caabudo tiradii ka bateen ilaahay gaalada markuu ka soo hadlay famaa agnad canhum aalihatum ilayhi ilaahayaalkoodii waxuma tarin allah dhaha waa ilaahayaalkoodii xayla iyagay caabudeen mar hadday caabudeen iyaga ilaah u ah famaa agnad canhum aalihatum u ilayhi ilaahayaalkoodii markii cadaabkii alla yidhi waxba kama aysan difaacin markii cadaabkii alla yimid ilahyaalkoodi waxba kama difaacin marka cid walba ilaah waxa waxa uu caabudo marka laakiin ilaaha xaqa ah ee ilaahnimadiisu ay saxda tahay xaqa tahay waayo allah wax alla waxa kaloo la caabudana waa ilaahyaal baatil ah laa ilaaha mid la caabudo bixaqin xaq lagu caabudaa mawjuud ma ahan ilaa huwa allah maahane rabulcarshi allah carshiga u saaxiibka maahane ka bedelo carshiga alcadiimin weyne ka badan meeshaas masale muhiim ah ayuu ka baraarujiyey alimaam alxaafid maxamed ibnu cali alkariji alqasaab iyo a'imo badan oo kale oo waa maxay waxay tahay macnahaasu markii la tilmaamayo balqiiso carshigeeda maxaa la yidhi walahaa carshun cadiim allah rabbulcaalamiin carshigiisa markii la tilmaamayo maxaa la yidhi wa huwa rabbulcarshi alcadiim fiiri meesha markaa waxa weeyaan waxaa la idhahdaa horena masaladaas oo u soo sharaxnay itifaaqu alasmaa labada shay magacoodu hadduu iswaafaqo laa yaqtadii itifaaqa almusamayaat waalxaqaa'iq labada shay magacoodu hadduu iswaafaqo ka dhalan mayso in musamahooda iyo xaqiiqadoodu iswaafaqsan tahay ama isshabbahdo ma ka dhalanayso ma ka dhalanayso ayada carshigay leedahay fiiri carshigeedi inta la buunbuuniyey halkaa la gaarsiiyey siddeetan waxa weeyaan dhudhun intaasaa la gaarsiiyey xaggana afartan wayaalle carshiga rabbulcaalamiin ma waxaase lagu shabaha fiir waxa weeyaan toddobada samo iyo toddobada dhulba waa ku wareegsan yahay carshigow toddobada samo iyo toddobada dhul iyo loox maxfuudka waa ku wareegsan yahay carshigu waa kan wey dhammaantood haddii la qabtoo lagu rido waxay noqonaydaa bir yaroo meel bahgooyaa lagu tuuray waa toddobada samo iyo toddobada dhul iyo loox maxfuud haddii lagu rido loox carshiga carshigu waa ka wey idan fiiri carshiga rabbulcaalamiin waa carshi makhluuq waawy sooma waa makhluuq carshiga balqiisana waa makhluuq markii labadoodii isku magac la siiyey miyay isshabaheen miyay dhici kartaa marka rabbulcaalamiin haddii sifatiisa magac la siiyo oo laydhaha alla waa samiic ama la yidhahda yadullah makhluuqana la ydhaha waa samiic ama la yidhahda yadulmakhluuq ma isshabihi karaa marka ma ishabahaysa maxaa yeelay laba makhluuqoo isku magaca a isshabihi weyday soo maaha marka miyay dhici kartaa hadday isku magac noqdaan sifo alle iyo sifo maqluuq inay ishabahda miya ka dhalanayso kama dhalanayso marka waxay tahay qaacidada ahlu sunnuhu itifaaqu alasmaa laa yaqtadii itifaaqa almusamayaat waalxaqaa'iq magacyaalku inay iswaafaqaan kama dhalato waxa weeyaan in musamuhu isku ekaado ama xaqiiqada ma ka dhalanayso ma ka dhalanayso waxa weyan gabadhan carshigeeda wuxuu yidhi sidaas daraaddeed abu xayaan kitaabkiisa tafsiirka ee baxrulmuxiid wuxuu yidhi haddaad tidhaa hududku see u simay carshigii balqiisa uu ugu tilmaamay inuu cadamo iyo weynan carshigii allana uu ugu tilmaamay cadamo waxaa lagu leeyahay uu yidhi waxa weeyaan farqiyaa u dhaxeeya labada carshi waxa weeyaan maxaa yeelay carshiga waxa weeyaan balqiisa waa cadiim marka loo fiiriyo waxa weeyaan dadka ku jinsiga ah ee boqorada boqorada kale kursiga ay ku fadhiistaan oo madaxtooyada u yaalla kursiga ay ku fadhiistaan marka loo fiiriyo cadiimiya carshigeedu waa marka loo fiiriyo boqorada kale iyada ku jinsiga ah waxa weeyaan carshigooda markaasuu cadimi laakiin carshiga alleh makhluuqoo dhan ma kala firiyo cadimi toddobada san iyo toddobaad dhulba waa ka weya marka mid walba waxa weya waa ictibaar gooniya carshigeedu wuxuu cadiim yahay marka la fiiriyo carshiyada kale iyo sariiraha kaleo boqorada kale ku fadhiistaan laakiin carshiga alleh sidiisuu cadiim yaho makhluuqoo dhan marka la fiiriyo cadimi oo ka weya makhluuqoo dhan marka isma shabahayaan wey qaala wuxuu yidhi nabi sulaymaan sananduru waan fiiri doonnaa asadaqta run miyaad sheegtay am kunta mase waxaad ka mid noqotay minalkaadibiina kuwa beenta sheegaa idhab la tag bikitaabii warqaddayda haadaa oo kan ah fa alqihi u tuur ilayhim ilaa ahli saba reer saba u tuur uma markaad u tuurto ka gabaal tawalla jeeso canum xaggooda ka jeeso fandur fiiri maadaa yarjicuuna maxay jawaab ahaan soo celinayaan qaalat balqiisa waxay tidhi yaa ayuha almala akhyaarey innii aniga ulqiyaw ilaya waxaa la ii soo riday kitaabun warqad kitaabkaasoo kariimun wanaag badan innahu kitaabku min sulaymaana sulaymaan xaggiisuu ka ahaaday wa innahu inna madmuunahu macnaha uu koobsanayaana waxa weeye bismi illaahi araxmaani araxiim allaa tacluu ha kor noqonin calaya dushayda wa'tuuni ii imaada muslimiina xaalatin dad ilahay u hoggaansan allah subxaana wa tacaala wuxuu nooga warramay nabiyullaahi sulaymaan warkii uu yidhi markii hududku waxa weeyaan uu warbixin ka siiyey warbixin aad u qiimo badana hududku keen sida muuqata warbixin aad u qiimo badan waxa weeyaan wuxuu sheegay xumaantoodii iyo shirkigoodii wuxuu sheegay sida saxda aheed oo ah inay u sujuudaan allaha rabbilcaalamiinka ah sidaas ahayd welidaas aa daraada xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi walamaa kaana alhudhud markii hududku noqday daaciyan ila alkhayr mid khayrka dadka ugu yeera wa cibaadati illaahi waxda alla keliya in la caabudana dadka ugu yeera wa sujuudi lahu alle in loo sujuudana dadka ugu yeera nahaa nuhiya can qatlihi in la dilo waa la reeb markaasuu soo arooriyey xadiidkii xalay aan sheegnay ee imaam axmed uu wariyey iyo abu daawuud iyo ibnu maaja can abi hurayra waana sanadkiisuna saxiix weeye uu yidhi naha nabiyu sal اlahu alيه wasalam nebi muxamedaa reebay can qatli arbacin afar in la dilo mina dawaabi daabadaha ka mid a annamlati quraanjo in la dilo nabigaa diiday wanaxlati shinida midda malabka samayda shinni in la dilana nabigaa diiday wlhudhud hududka in la dilana nabigaa diiday wasurad shimbirka suradka la yidhaahna nabigaa diiday in la dilo isnaadkiisuna waa saxiix weye wixii hadda ku soo weerara quranjada dadku cunto waa iska dilaydaa cadow saa'ila weeye laakiin asal waa mamnuuc marka markuu warbixintaas keenay nabi sulaymaan wuxuu yidhi sananduru waa fiiraynaa arrintan ma rumaad sheegtay mase beenaalayaalkaad ku jirta arrintaada waan hubsayna laba shaya marka aayaddaas laga qaadanaa midda koobaad waxay tahay haddii war laguu keeno warka inaad hubsato tahabut walba inaad hubsato ma ahan inaad tahay makarofon wax layskaga shubto maanta ummadda waxa wey khaasatan ummadda soomaaliyeed waa iska makarofon qofa caawa been abaabula ma garatay markaasuu adoo meeshaas maraayu kugu shubaa markaas adna suuqa ka gabe beenta bal adoo casharka aqraadka kugu rida soo ma jeeda oo kale saasaa dhacday saasaa jirtay moogta khalaas waxa weyn hubsiga waa yari waa in wax la hubsadaa diinteennu sidaasay amreen marka wuxuu ihi arrintaada waa fiirayn inaad run sheegaydo iyo in kale marka waa muhiim mu'miniintu inay hadyiga qur-aanka qaataan wax kastoo warho ku soo gaara inaadan iskala boodin ee aada hubsato tan labaad hal qof khabarulwaaxid khabarulwaaxid masale la yhaha waxaa jirta waxa weeye oo caqadi ah oo ahlusunnaha ahlbidac isku khilaafaan waxa weeyaan ahlbidaca jahmiyada muctasilada dhammaan mucadilada waxay qabaan khabarulwaaxid inaanusan cilmi faa'iidaynayn caqiidana aan laga qaadan maxay ula jeedaan xadiidka bukhaari ku yaalla ee nin saxaabigu yidhi nebi maxamed asaas yidhi ee nin taabiciyo iqaahu ka soo wariyey ee nin kaloo taabiciyo iqaahu ka soo wariyey bukhaari saas ugu qoran caqiida lagama qaadan kara ula jeeda maxaa ila waa khabarulaaxaad waana caqiide faasid awoy maxaa yeelay warkii halkiis markhaati keen mid labaad keen xataa mausan dhihin hududki mideeda kale ahlu sunnuhu waxay yidhaahdeen nabiga waxaa la ogsoon yahay sala allahu calayh wasalam waxa weeyaan wuxuu diri jiray hal qof uu ummad dhan diri jiray oo dhihi jiray tawxiidka gaarsii taw tago ayuu tawxiid ka gaarsii jiray ummaddu ma dhihi jirin khabarulaaxaad annaga caqiida ka qaadan mayne orodkeena wax kale ma dhihi jirin ummaddu halkaas qofoo nabigu soo dira diinta laga qaadan jiray oo xujada ku oogi jiray caqiide iyo qayrkeeda maxamed waxa weeyaan alimaam alxaafid maxamed ibnu cali alkerji aa masaladaasna faa'iideeyey halkaan noo ku maraayo qaala wuxuu yidhi sulaymaan sananduru waa fiiri doonnaa asadaqta run miyaad sheegtay am kunta mase waxaad ka mid tahay kaadiban beenaale am kunta mase waxaad tahay kaadiban beenaale min alkaadibiina beenaalayaalka ka mid a macnaha am kunta min alkaadibiina mise beenaalayaalkaad ka mid tahay iska dhe idab tag wy warqadu u dhiib warqaduu qoray nabiyullaahi sulaymaan wuxuu ku qoray inahu bismi illaahi inahu min sulaymaana wa inahu bismi illaahi araxmaan araxiim anlaa tacluu calaya waatuni muslimiin min sulaymaan inuu ka ahda markuu ku qoray uu yidhi bismi illaahi araxmaan araxiim anlaa tacluu calaya waatuni muslimiin intaas ugu qoray waa hadal gaaban macno weynna tusaya hadal gaaban wey marka wuxuu yidhi idhab latag warqadii u dhiiba marka idhab latag shimbirkii u dhiibaa bikitaabii kitaabkayga haada oo kan ah fa alqihi u tuur kitaabkan ilayhim ilaa ahli saba reer saba u tuur uma markaad u tuurto ka gabaal tawalle jeeso canum xaggooda ka jeeso markaad tuurto haga istaagina ka soo ka leexo ee dhegayso waxay ku hadlayaan fandur fiiri maadaa yarjicuuna waxa jawaabaan ay u soo celinayaan jawaab celintooda iisoo dhegayso saasuu ku yidhi khalaas waa qaaday shimbirkii sidii u yaa sidii u yaa waxa weeyaan daaqad qolka goonida ay gooni u fadhiisato boqoradii uu daaqadda uga tuura hortiisay ku dhacay shimbiraa sida si xishood wuxuu uga wareegay daaqadiina ma taagnaana waa yaabtay waa wax aan adduunka weli aysan gaarin shimbir in warqadaha la iskaga dhiibi soo ma jeedo si kada waa la hormaray cirkaa loo guuray iyo waa sheeka waxa mulkigii horea soo maray weli lama hayo boqoradii hore wixii ilaahay nabi sulaymaan siiyey cid hayda male soo ma jeedo wax haya male marka markii uu ka wareegay warqadii qabatay warqadii sidaanaa ku qoran ha iskala kay weynaanine idinkoo muslimiinoo ilaahay u hoggaansan oddaha iyo imaado saasaa ku qoran saasaa ku qoran qaalad waxay tidhi markay akrida marka dadkii waxay iskugu yeertay wax alla wixii dowladdeeda waxa weye umarada ciidanka ahaa kuwii shuurada wixii oo kubarada dowladda ahaa wasiiradii wixii mamlakada taladeeda wax ku lahaa wixii isku keentay markaasay u warrantay warka la soo gaarsiiyey suu yeertay wax alla wixii umaradii ciidanka wasiiradii odayaashii dadkii shuurada wixii meel isku keentay markaasay warqadii uga warrantay waana qaalat waxay tihi balqiisa yaa ayuha almala akhyaaray mala waxa la ihahda odayaasha dadka akhyaarta ah ee dadka wax u yidhaahdaa la ydhaha mala yaa ayuha almala akhyaaray innii aniga ulqiya ilaya waxaa la ii soo tuuray kitaabun kitaab kitaabkaasoo kariimun wanaag badan marka wanaagga waa waxa ay aragtay oo cajaa'ibta ah oo ka mid tahay shimbiraa siday oon weli la arag iyo shimbirka idabtiisa markuu soo turay inuu daaqadii ka wareegay waa arin boqorada waktigaas joogay iyo kuwii ka dambeeyey midna cid awoodda aysan jirin marka waa kitaab aad u cajiib badan kadibna kitaabkii wixii ku qornaayay uga warranta waana ka waxay tidhi innahu kitaabku min sulaymaana sulaymaan xaggiisu ka ahaaday wa inahu ina madmuunahu kitaabka waxa ku qoran wey inahu hada waxaad u celiyaa ina madmuunahu kitaabka waxa ku qoran khulaasadiisu waxa weeye kitaabka khulaasadiisu waxa weeye waxa ku qoran soo khulaasee soo koob haddii la soo koobo waa sidan soo socota inahu ina madmuunahu kitaabka khulaasadiisu waxa weeye bismi illaah abtadiu waxaan ku bilaabanaa nabi sulaymaana bisinka soo qoray abtadiu waxaan ku bilaabanaa kitaabkayga bismi illaah allah magiciisa allaha arraxmaani naxariista caamkaa naxariista allaha arraxiimi naxariista gaarkaa naxariista raxmaan waa naxariista caamkaa ee makhluuqoo dhan wada haystaan oo caafimaadkii risaaqadii roobkii nacawdii wa in tacuduu nicmat allaahi laa tuqsuuha lama koobi karo oo gaal iyo muslimo ay haystaan allaha arraxiimi naxariista gaarkaa naxariista oo mu'miniinta ku gaarkaa waa hanuunka adduunka ilaahay uu siiyo iyo raalli ahanshaha iyo jannada aakhiro waa naxariis gaar taas waa macno macnaha labaad bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku bilaabana allaha arraxmaani naxariista ballaaran isagoo ku sifaysan sifaaddiisa waxaa ka mid ah raxmaan naxariis aad u ballaaran oo ku tilmaaman yahay alle allaha arraxiimi naxariistaas uu ku sifaysan yahay gaarsiiya ilaa man yashaau min khalqi soo ma jeedi raxiimna marka waxaan ka dhigaynaa allaha arraxiimi naxariistiisa gaarsiiya ilaa man yashaau min khalqi marka raxmaan sifatulficil wey markaas aan ka dhigna waxaan rabaa marka hore markii hore waxaan ka dhignay raxmaan sifatulficil raxiimna sifatulficil aan ka dhignay allah naxariista ballaaran naxariisto addoommadiisa u sameeyo waa ficil u sameeyo allah arraxiim naxariista gaarkaa naxariisto addoommadiisa u sameeyo mu'miniinta marka hore labadaba laba sifo oo min sifaati alafcaal ka mid aan ka dhigno laakiin allah arraxmaani naxariis ballaaran asagu ku sifaysan markaa sifatu daad aan ka dhigno waa sifo ilaahay daatadiisa ku sifaysan tahay maaha ficil uu sameeyey allah arraxmaani naxariista ballaaran asagu ku sifaysan allaha arraxiimi naxariistiisa gaarsiiye ciduu doono makhluuqiisa ka mida taasaan ka dhignay sifatulficil marka bisinkan inuu aayad qur-aan yahay qur-aankana ka mid yahay waa ijmaac qofka yidhaahdaa bismi illaahi raxmaan raxiim idaan ku jirta suuratu namli qur-aan ma ahan waa kaafir muslimiinta ka mid maaha bisin kale oo lagu ijmaacsan yahay ma jiro inuu qur-aanka ka mid yahay ir aayad qur-aanka ka mida inuu yahay bisin lagu ijmacsan yahay kanaa ka jiro qur-aanka waxa weeyaan boqol toban iyo afar bisinaa ku jirta qur-aankan suuradihiisu waa boqol toban iyo afar suuro suurad aan bisin lahayn annaga ku jirta oo suuratu tawba ah laakiin suuradaana bisinna ku bilaabata dhexdana bisin uga jira marka hal bisin oo lagu ijmacsan yahay inuu aayad qur-aan yahay kanaa ka jiro kan waa ijmaac laakiin bisimyada kale khilaafaa ka jira qowlka raajixana waa inuu aayad qur-aan yahay mid walbaaba welidaa sidaas daraaddeeda qofka yidhahda maya waa dikri qur-aanka lagu bilowdo bisinku waxa way lama gaalaysin maxaa laha qowl ahlcilmiga ka mid aqwaashooda so uma jeedin laakiin qowlka raajixa xooga badan waa maxay musxafkaas labada daftar wixii udhexeeya waa kalaamkii allah waana qur-aanka saas weeye marka kitaabka madmuunkiis waxa wey bismi illahi raxmaan raxiim allaa tacluu hayga kor noqonina calaya korkayga ha ka kor noqonina macnaa ha iskala kay weynaanina amarka aan ini siinaya ha iskala weynaanina qaata amarkayga saas weeye allaa tacluu calaya hayga kor noqonina hayga kibrinina wa'tuuni ii imaada muslimiina xaala aatiin kuwa ilaahay u hoggaansan oo muwaxidiin ah oo daaca ilaahay u diyaara idinkoo saasa ii imaada kitaabka intaasaa ku qoreen sidaas ayaa ku qoreen qaalat waxay tidhi balqiisa yaa ayuha almala akhyaaray aftuuni ii jawaaba fii amrii arrintayda jawaab iga siiya maa kuntu ma ihi qaadicatan mid goynaysa amran arrin xataa tashaduuni ilaa aad idinku xaadir noqotaan oo aad tala iga siidaan qaaluu waxay yidhaahdeen naxnu annaga reer saba haddaan nahay uluu quwatin kuwo xoog u saaxiiba ayaan nahay wa uluu ba'sin dagaalyahannimo dad u saaxiibana waa nahay ba'sigaasoo shadiidan adag wal amru taladana ilayka aday kuu sugnaatay fandurii fiiri maadaa ta'muruuna maxaad amraysaa qaalad waxay tidhi inna almuluuka boqorrada idaa dakhaluu markay soo galaan qaryatan magaalo afsaduuhaa magaalada way fasahaadiyaan wa jacaluu waxayna ka dhigaan acizata ahlihaa dadkeeda kuwii cizada lahaa adillatan kuwa dullaysanay ka dhigaan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wakadaalika sidaas ay balqiisa sheegtay ay yafcaluuna sameeyaan markay magaalooyinka galaan waxa weeyaan boqorradu hadalkeediiya marka sii u socda waxay tidhi wa innii aniga mursilatun middii diraysaan ahayd ilayhim sulaymaan iyo ciidankiisa bihadiyatin hadiyad ayaanu dirayaa fa naadiratun middii fiirinaysaan ahay bima shaygee yarjicu ay la soo laabanayaan almursaluuna kuwa la diray markay warqadii ku dul akriday ayay la tashatay ayay la tashatay waxay ku tidhi taa'isii go'aan qaadan mayo idinkoo jooga oo go'aankaas ii ishaara maahane oo yidhahdaan go'aankaanu waa astaahila in la qaato idinkoon saas dhihin wax go'aana qaadan mayo tala isii saasay ku tihi qaalat balqiisa waxay tidhi boqoraddii reer saba yaa ayuhal mala'u akhyaaray aftuuni ii jawaaba fii amrii arrintayda iiga jawaaba maa kuntu ma ihi qaadicatan mid goynaysa amran arrin xataa tashaduuni xataa taxduruun xataa tashaduuni xataa taxduruuni ilaa aad ii wada timaadaan ood wada joogtaan wa tushiiruu calaya talana aad isidaan ilaa aad ka soo wada xaadirtaan aad waxa weeyaan ii ishaartaan oo tidhaahdaan arrinkaanu go'aan la qaato waa istaahila ilaa ay taasu dhacdo go'aan qaadan mayo oo goymayo sidaanay ku taliyeen iyagii qaaluu waxay yidhaahdeen naxnu annaga uluu quwatin dad xoogu saaxiibaana dhinacyadii fiiriyeen waxa meesha hogan iyo ciidanka annaga dad ciidan iyo xoog u saaxiib ahaanahay yidhah naxnu annaga uluu quwatin kuwa xoog u saaxiib ahaanahay wa uluu ba'sin dagaalyahanimana kuwa u saaxiib aanahay ila ciidan tiro badan oo iska wax baraf ku nool wax tari maa wax iska baraf cada oo tiro badan wax tari maayaane dad dagaalyahanahana wa uluu ba'sin kuwa dagaal u saaxiib ahnahay ba'sigaasoo shadiidin adag walamru arrinta iyo taladana ilayka aday kuu sugnaatay oo go'aan qaadashada adaa leh la iyada boqoradahe fandurii fiiri maada ta'murin waxa aadna amrayso waxa weeyaan fiiri amarka aad qaadanayso fiiri go'aan aduu iska qaado adoo waxaan kuu sheegaynaa xoogna waan haynaa waxa weeyaan xoogna waan haynaa awoodna waa haynaa dagaalyahanimona waa haynaa intaas u yii qaalad waxay ti ayadaa marka ka tala fiicneed wuxuu yidhi xasanulbasri wuxuu yidhi hiya axzamu ra'yan minhum wa aclamu biamri sulaymaan ayadaa ka go-aan fiicneed kana oqoon badneed arrinta sulaymaan ha qofkii dumarka aheedaa ka tala fiicnaatay wixii meesha laysugu keeno kumanaanka kunaha oo ragga ah rakayd laata arrintaas marka fiiri bal qabadhu say u hadashay fiiri qaalat waxay tidhi balqiisa ina almuluuka boqorrada idaa dakhaluu hadday soo galaan qaryatan magaalo afsaduhaa way fasaadeen magaalo haddii boqor soo weeraroo dagaal ka dhaco waxaan iyo jawharta iyo dahabka laalaadi ma fasaadaa dhaca horta taas ogaada fasaad aa dhaca haddii dagaal yimaad oo boqor soo weeraro waa koo tan labaad dulligu yuu ku fadhiisana shacabkanaba un ciddii xukunta iska hor fadhiistaan laakiin dulliga ugu weyn yuu ku dhaca waxay tihi wajacaluu boqoradu waxay ka dhigaan acizata ahlihaa qaryada dadkeeda kuwii ugu sharafta badnaa adillatan kuwa dulaysanay ka dhigaan waxa dulligu ku fadhiisana durbabayaa waay ciddii mulki haysatay musliinkan gargacankiisu iska riixay hadhow soo ma jeedid saas weeye wakadalika yafcaluuna sida ibnu jariir ibnu kaiir ay mareen waa allah wuxuu yidhi wakadalika sida ay sheegtay ayay yafcaluuna sameeyaan ee hadalkii balqiiso ka mid maaha sidaas ay sheegtay wey alla mar haddii boqorra soo weeraraan magaalo horta koow fasaadaa dhaca tan labaadna duuligu wuxuu ku fadhiisanaa dadka milki haystay sidaas ay sheegtay wey talada ay bixida fiiri marka waxay tidhi wa innii aniga mursilatun midii u diraysaanahay ilayhim sulaymaan iyo dadkiisa ciidankiisa bihadiyatin hadiyad ayaan u diraya fa naadiratun midii fiirinaysaan bima shaygee yarjicu ay la soo laabanayaan almursaluuna ergada la diray ergada aan diray waxay la soo laabtaana fiirahay tiri intaad diro maxay saasu leedahay xikmadda ku jirta waa hariib wey gabadhaas wuxuu yidhi cabdullahi ibni cabbaas iyo aimo badan oo kale waxay saas u leedahay waay wuxuu yidhi waxay leedahay inqabila alhadiya hadduu hadiyadda aqbalo oo nidhaahno waxaana dahabay dirta qaar waxay leeyihin intaano bulukeetiyo dahabay dirta qaar waxay leeyihiin weelal wada dahabay dirta waxay rabtaa dirto hadday dahabka u cantoobsado oo uu yidhahdaa sanad walba xogaagaasa la ii soo dhiibo waa idin kor meelaa duu yidhaahdo oo uu dahabka iyo hadiyadda qaato fa huwa melikun waa boqor adduun waa nin adduun doona fa qaatiluhu la dagaalama ka adkaanaynaa waan iska celi karnaa ila annaguna reer adduunaha isna waa reer adduuni wa in lam yaqbalhaa hadduusan aqbalin oo uu yidhahda islaama hadiyad ku bedela maaye anugu fa huwa nabiyun fatabicuhu waxay tiri waa nabi waana raac ka war marka waxaa milicsi u baahan gabadha boqoradda ahoo keligeed ah oo reer saba qof ka mid ah talada siday u asiibtay waxay tii waa ma og tahay waxa weya waa la baaraa shayga soo ma aha arrinka waa baaraynaa waxasaasaynaa nin xuuya noo dhaarana hadduu hadiyadda aqbalo waa nin boqor adduun wax u rabo ciidan ha haysto waa ka hortegayna ilaa laba adduunyaan isla nahay ciidanna waa kana waxaas balaayiintaan haynaa waxaasaan kusii daynayna soo ma jeedin hadduu diido waa nabi ilaahayuu galab ka haystaa lagama adkaa karo ya lagama adkaa karo waa inaan raacno marka fiiri laba masale meesha ka soo baxda kow maxaa keenay iyadoo qof dumara oo keligeeda inay waxa weeyaan taladii saas u asiibto waxaas oo madaxdii iyo saraakiishiiyana ay tala waayaan maxaa keenaya waxaa keenaya waxay tahay qofka mulkiga hadduu isagu aaminsan yahay inuu isagu u sarreeyo oon qof banu aadam uusan u hoos tegin markuu hadlayo caqligiisuu hadla waa fakeraa sid uga toosan u hadla marka inuu asiibaana waa dhacda inuu gafana waa dhacda iyadu saasay u hadlee marka ilaa wax mulkiga ku kormeera lama ah cid banu aadana uma hoos tagto ayadaa boqorada soo ma jeedid marka tala ahaan caqligeedii banu aadamnimo ilaahay siiyey ku hadla iyadu marka laakiin waxaan saraakiil meesha hogan maxay ku hadlaayaan balqiisa waxay raalli ka tahay raadi bis marka saraakiisha mar hadday waxa weeyaan qofku mulkiga uu isleeyahay dadaa kugu haya banu aadana kugu haya wuxuu ku hadlaa qofka uu isleeyahay dowladnimadu kugu hayaa kursigaanu kugu hayaa wixii raalli garayna bis marka ta caqligiisii isticmaali maa marka fiiri caqligiisii oo dhan isticmaali maa waxaa saraakiil iyo shuuro iyo baarlamaan meesha fadhiyey hal qofo caqli ku hadla lama arag fiiri maxaa yeelay caqligoodu maba adeegsanayaan waa dhagxan camal keliya qof walbaaba kursiga yaa lagaa tuurin jagadu u hadla idan mar haddii qofku noqdo warkiisu yaan kursiga lagaa tuurin caqli iyo xikmad lagama helo laakiin ayadu banu aadamnimadeedii ku hadla soo ma jeedi taas waa mid tan labaad maxaa soo baxay sunnatullaahi waxay tahay ciidan ilaah u dagaalamaya oo ilaah u gargaaraya iyo ciidan mulki u dagaalamaya waxaa iska leh oo ku dambaynayda guushu ciidanka ilaahay u dagaalamaya ma dagaalami karaan intay rabaan hala tira ekaadeen intay rabaan ha la ekaato asbaabtay haystaan ciidanka hadday reere adduunyo yihiin waxa weeyaan taya male laakiin habay yaraadeena mar hadday yihiin reere diineed waxa weeyaan ilaahay baa hadda la jira wa in allaaha la maca almuxsiniina ilaahay baa la jira cid ilaahay la jira lagama adkaado labadaas masalaa soo baxday khalaas way dirtay marka kooxay u dhiibtay hadiyaddan u geeyay waa la qaaday sulaymaana loo geeyey waa kana qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi falamaa jaaa sulaymaana falamaa jaa jaa faacilkeed waxaad celinaya rasuulkii ay dirtay ergeygii ay dirtay falamaa jaaa markuu yimid rasuuluhaa ergegeedii sulaymaana nabi sulaymaan markuu u yimid qaala nabi sulaymaana wuxuu yidhi atumiduunanii ma waxaad ii kordhinaysaan bimaalin maal famaa aataaniy allah alle waxa uu i siiyey aa khayrun ka khayr badan mimaa kii aataakum uu idin siiyey bal iska badaaye antum idinka bihadiyatikum hadiyadiinna atafraxuuna ku faraxsantihiin irjic laabo ilayhim reer saba ku laabo falana'tiyannahum falana'tiyannahum wallaahi waxaan ula imaanaynaa oo ula imaanaynaa bijunuudin ciidamo ciidamadaasoo laa qibala awood lahum reer saba aysan ugu sugnaanin bihaa ciidamada walanukhrijannahum wallaahi waan ka saaraynaa minhaa min qaryati magaaladooda adillatan xaala yihiin kuwii dulaysan wal xaal ayaan ka saaraynaa hum ayagu saaqiruuna kuwa ihaanaysan ay yihiin markuu hadiyadii geeyey nimankii siday nabi sulaymaan wuxuu ku yidhi maanaad maal ii kordhinayda waxaa meesha hogan ciidan iyo mulki shimbiraha adeegaya jinnigaa adeegaya dabaylaha adeegaya maanaad maal ii wada idinkaa hadiyadda qiimeeyu ee aniga waxaa laysiiya waxaa lanisiiye ka qayr badan ima alislaam wa ima sayf inaad islaamtaan iyo seeftu inay in cunto wax ka dhexeeya male laabo gee hadiyadda ballan ilaahay waxaa ah inaan iniin la imaado oon idinkula soo duuro ciidan aadnan awood u hayn magaaladana aan idinka saaro idinkoo dulaysan waa siday sheegto balqiis soo maa magaaladana aan idinka bixiyo idinkoo dulaysan orda intaas khalaas waa laabtay ergegii wuxuu yidhi hadyigii maba fiirinba aan idhi hadyiyaan wadaaba jawaabtiisu waxay noqotay hanjabaad khalaas waa u caddaatay balqiiso inuu rasuul yahay aan lalana dagaalami karin go-aanayna ku qaadatay inay baxdo oy aaddo go-aanay ku qaadatay laakiin xagga icraab ahaan waxaa mulaaxado u baahan balqiiso ciidankay soo dirtay jamacay ahaayeen maxaa yeele fiiri wa inii mursilatu dadka waqada hadiyadda waday jamacay ahaayeen maxaa yeelay maxaa ku jira wa inii mursilatun ilayhim bihadiyatin fanaadiratun bima yarjicu almursaluun ergada la dira soo jamac maaha jamac maaha waa jamac mideeda kaleeto halkan falamaa jaa markii lana jaa faacilkeeda waa mufrad falamaa jaaa markuu yimid ergeygii lasoo diray waa mufrad markuu yimid marka see laysku waafajina iyada waxay soo dirtay jamac waxa u tegayna waa mufrad waxaa ka jawaabay maxamed ulamiin shinqiidi fii dafci ihaami alidraaf can aayi lkitaab culimmadii muslimiinta hore ku jawaab jirtuuna ka soo raacay waxaa looga jawaabaa waxay tahay waxay dirtay jamac jamacaasna ra'iisay lahaayeen ilaa ciidan meel looma diraan ra'iis lahayn ra'iisay lahaayeen marka faljamcu nadarun ila alkul jamaca marka la leeyahay mursaluuna ayagii o dhanaa la fiirina waalifraadu nadarun ila ra'iis ra'iiskii keliya ayaa la cabira marka la leeyahy marku u yimid ilaa isagay ku go-aan wax walbaaba marka marna mufrada laga cabiraa waa ra'iiskii marna jamcigo dhanaa laga cabiraa ayagii o dhan wey marka waa iswaafaqsan yihin falamaa jaaa markuu ergegii u yimid sulaymaana nabi sulaymaan qaala nabi sulaymaan wuxuu yidhi atumiduunanii ma waxaad ii kordhinaysaan ood ii siyaadinaysaan bimaalin maal famaa aatani allah allaah waxa uu i siiyey aa khayrun ka khayr badan mimaa kii aataakum uu ini siiyey bal iskaba daaye antum idinka tafraxuuna kuwii ku faraxsanaatiin bihadiyatikum hadiyadiinna idinka hadyaduhu qiimo inila leeyihiin oo qofka wax kastuu rabay mar haddii adduunyo loo sheego waxa weyn uu ku qancaa laakiin aniga maya irjic laabo ilayhim reesaba ku laabo falana'tiyannahum wallaahi waxaan ula imaanaynaa bijunuudin ciidammo ciidamadaasoo laa qibala wax awood ah lahum reersaba aysan ugu sugnaanin bihaa ciidamada ciidamo aysan iska celi karin ayaan ula tegaynaa walanukhrijannahum wallaahi waan ka saaraynaa minhaa min alqarya magaalada ay degan yihiin adilatan xaala ayyihiin kuwii dulaysan wal xaal ayaan ka saaraynaa hum ayagu saaqiruuna kuwa ihaanaysanay yihiin qaala nabi sulaymaan wuxuu yidhi yaa ayuha almala'u akhyaartaanay ayukum kiinne ya'tiinii iila imaanaa bicarshihaa balqiiso sariirteedii qabla an ya'tuunii intaysan ii imaan muslimiina xalayhin kuwa hoggaansan qaala ifriitun mid xoog badanaa wuxuu yidhi ifriidkaasoo min aljinni jinniga ka mid ah ana anigaa aatiika kuula imaanaa bihi sariirtii qabla an taquuma intaadan ka kicin min maqaamika meesha aad hadda fadhido wa innii aniga la qawiyun mid xoog ulahaan ahay calayhi calaa xamlihi soo qaadidiisa amiinun mid lagu aaminaan ahay calaa maa fiihi waxaa ku dhex jira qaala aladii kii wuxuu yidhi cindahu agtiisa cilmun cilmigu uu ahaa cilmigaasoo min alkitaabi kitaabka ka mid ah ana anigaa aatiika kuula imaana bihi carshiga qabla an yartadda intuusan ku soo laaban ilayka xaggaaga darfuka ishaada falammaa ra'aa markuu nabi sulaymaan arkay hu carshigii mustaqiran xaale uu yahay midkii ku sugan cindahu agtiisa qaala nabi sulaymaan wuxuu yidhi haadaa midkan ey alityaanu bihi keenidda carshigii la keenay min fadli rabbii rabbigay fadligiisuu ka mid yahay liyabluwanii inuu i imtixaano daraaddeeduu iigu fadilay a ashkuru ma shukrinaa am akfur mise waan kufrinaa waman shakara qofkii shukriya fa innamaa wax kale maahan yashkuru wuxuu u shukrinaa linafsi nafsadiisa waman kafara qofkii kufriya fa inna rabbii aniga rabbigay haniyun waa mid deeqtoon kariimun oo wanaag badan markay ergegii laabteen oo ay u sheegeen balqiisa go-aanay qaadatay inay waxa weeyaan tagto waxayna ogaatay inuu nabi ilaahaye nabi ilaahay inuu yahay marka way ogaatay inaysan la dagaalami karin go-aan waxay ku qaadatay inay aaddo ayadii ciidankeeda saasay go-aansantay nabi sulaymaan jinkiiyaa warbixin keenaya hadba waa baxayaan waxa weeyaan go-aankaasaa la qaatay meel hebley soo marayaan xala meel hebley soo degeen maanta meel hebley soo degeen inay imaanayaan u caddaatay nabi sulaymaan wuxuu marka u diyaargaroobay markay yimaadaan wixii uu ku qanci lahaa laba shay oo cajaa'ib wuu u diyaariyey marka mid waxay tahay mucjiso oo ilaahi weynaa waxyaalaha uu nabi sulaymaan siiyey ka mid ah oo ay ku gartaan nabinimadiisa midna mulkiya indha sarcaadiye mulkigoodu inuusan waxba ahayn mid ka weyn la haysto labadaasina tus taasuna waxay ku tusaydaa qaabilidda dadka muluugta la qaabilayo waxa weeyaan in loo diyaariyo wax looga qanciyo waxa indha sarcaadiye waxa indha sarcaadka xunka adduunyada qalanteedkaa oo carunka waxa weyn halunaarka ah in laga qanciyo in loo diyaariyo wa fiiri koow marka arrin mucjisaha u diyaar oo ilaahay siiyey oo waa maxay markay soo tegayday carshigii meelay soo dhigtay maxamed ibnu isxaaq saaxibu siira can yaziid ibnu rumaan wuxuu ka soo naqliyey markay soo tegayday toddoba qol oo qolbo qol ka sarreeyo inay dhexdeeda gelido toddobada mid walbana ay soo xirto ayna uga soo tagtay ciidankii tiri aan kuugu imaado yaan la fiirin xata iska daa in la qaadeen markay timid isagoo nabi sulaymaan hor yaallay u timi taas marka waxay dareemaydaa wax makhluuq awoodo inaysan ahayn ee ay tahay awood allah subxaana wa tacaala waxaa lagu garansiinayaa nabi sulaymaan inuu rasuul alle yahy waa masaladaas inta ugu muhiimsan tan kale mala soo socota marka nabi sulaymaan arrintaas u diyaariyey markuu ogaaday inay soo baxayaan u imaanayaan uu la hadlay ciidankiisii qaala nabi sulaymaan wuxuu yidhi yaa ayuha almala akhyaaray ayukum kiinne ayu shan macnay carabiga ku timaada ayu hadda waa ismu istifaam qofkiinne waa ismu istifaam qur-aanka waxay kalaata ku timi ayadoo ah ismu shardi wey ayamaa tadcuu falahu alasmaa lxusnaa ayadoo ismu shardi ayadoo ismu usuulana waa ku timid ayuhum ashaddu cala araxmaani citiya waxaa kaleeto oo waxa weyan ay ku timaadaa wuslatun linidaai maa fiihi al in isim al ku jirta lagu gaaro ilaa isim al ku jirta marka loo dhawaaqaa ya lalama xidhiiri karo marka yaadi iyo waxa loo dhex marina isimka alka ku jirta waabatan yaa ayuha almala yaa ayuha aladiina yaa ayuha nabiy midda ku jirta wey wuslatun linidaai maa fiihi al waxaa lagu gaaraa isim al ku jirto afartaas qur-aankan ba hadda xasuustaaba midaan ismu istifaamka ayukum qofkiina midaan ah wuslatun linidaai maa fiihi al ism al ku jirtaa lagu gaara si loogu dhawaaqo yaa ayuha almala yaa ayuha alnabiy yaa ayuha annaas yaa ayuha aladiina iyo shardiye iyadu ah ayamaa tadcuu falahu lasmaa lxusna iyo iyadoo mawsuulo ah ayuhum ashaddu cala araxmaani citiya midda shanaadna waa kamaaliyada midda la yidhahdo sida waxa weeyaan xariiri mulxada waa kan yidhahdaa waalmasdaru aslu wa ayu asli wa minhu yaa saaxi ishtiqaaqi lficli almasdaru aslu huwa ayu aslin ay akmalu aslin kamaaliya la yidhahda taas shantayba ku timaad labaa halkan ku wada timid yaa ayuha almala akhyaare ayukum qofkiinne ya'tiini iila imaana bicarshihaa sariirteedii qabla an ya'tuuni intaysan imaan muslimiina marka fiiri yaa ii keena intaysan ayagoo muslimiina imaan waxa weeyaan maxaa meeshaas ku jira wuxuu nacaa oo karhanaa markay islaamaan ka gadaal maalkooda lama taaba karo naftoodana lama taaba karo xaaraana ka noqeen laakiin haddeer maadaamaysan weli islaamin maalkooda waa lasoo qaadi karaa waa la qaadi karaa ila wali waa gaale taasay marka kutusayda laakiin hadday islaamaan naftoodii maalkooda lama taaba karo qaala cifriitun mid xoog badan waxa cifriitku waa midka qawiga ah maaridka ah qaala cifriitun mid xoog badana wuxuu yidhi cifriitko min aljinni jinniga ka mid a ana aniga aatiika kuula imaanaa bihi carshiga qabla an taquuma intaadan ka istaagin min maqaamika meeshaadan hadda aad fadhido waxay yidhahdeen wuxuu fadhiisan jiray nabi sulaymaan subixii dadka si uu u kala xukmiyo wuxuuna ka istaagi jiray zawaalka waqtiga duurku galo intaas aan ku keenaa u leey halkuuna ka keenaa ma taqan yaman ma'ri halkuuna geynaa shaam baytulmaqdis togaya nabi sulaymaan waa waxaan hadda la suuray karin soo ma jeedo anaa keenaya intaadan meesha ka kicin oo hadda fadhido soo ma jeedo waa muddadaas yarta aan ku keena weliba wuxuu yidhi wa inii aniga la qawiyun mid xoog u lahaanay calayhi calaa xamli inaan soo qaado bahalka intaas la eg amiinun mid aaminana waa ahay calaa maa fiihi waxa ku jira oo taaba maa jawharta iyo daarka xoogaa kala bixi maa marka intaas xoogaa wuu dheeraysta nabi sulaymaan xoogaa intaas xoogaa dheer weeye muddo dheer waayo hadda subax gelin dhan weeye maalin gelinkeeda waa maalinka cabdullahi bn cabaas wuxuu yidhi sulaymaan wuxuu yidhi uriidu acjala min daalika maya saas wax ka degdeg badanaan raba oo yaman iyo shaam waxa weyn kasaf intaas ka yar ka keeni kara soo ma jeedo saasuu yidhi qaala ladii kii wuxuu yahay qaala aladii kii wuxuu yidhi cindahu agtiisa cilmin u ahaa nin cilmi yiqiin ayaa wuxuu yidhi cilmigaasu min alkitaabi kitaabka ilaahay xaggiisa ka ahaaday ana aniga aatiika kuula imaanaa bihi carshiga qabla an yartada intuusan ku soo laaban ilayka xaggaaga darfuka ishaada anaa keenaya intaan ishaada kugu soo laaban maxaa loola jeedaa ishaadu intaysan kugu soo laaban sida xaafid ibnu katiir maray waana sida mujaahid uu ku fasiraye waxa weeye waxaad fiirine meesha ishuu wax ka aragto fiiri saas haddaad meel u fiirido ishu waa daala marka dambe markaasay libirsane saas adiga u fiiri marka ay ish inta daarto ay libirsato hortaada ka fiiri hortaada ka fiiri ee ma ahan waxa wey isha kale qaad isku dheji maaha maxaa yeele intaas ila ninkaan ilahay inuu baryu raba intaasna ilahay laguma baryi karo saas u fiiri yidhi meesha ishaad wax ka aragto meeshaas fiiri isha fiiriyey markay ku daasho oy libir tidhaahdo hortaada ka fiiri waa muddo aad u gaaban marka wax yaray ku daalay adigoo hadhow baroobe hadda casharkiiad ku fiirsa isha marka waa muddo aad u gaaban mufasiriinta gobol waro kale maraa jiroo yidhi maya ishu meeshay wax ka aragto qof ha ka soo dhaqaaqo markuu kuu yimaado carshigiigan keena a wax yar ayaduna laftigeedu laakiin taas mujaahid maraa ugu cad marka wuxuu yidhi anaa kuu keenaa intaan ishu kugu soo laaban ninkaas marka ilahay wuxuun ku tilmaamay nin oo cilmi kitaabka ilaahay ka mid ah yiqiin wax kale hadda qur-aanku kama sheegin cilmiya ilaahay u qiray inuu yiqiin alcilmiguna waxay ku fasireen cilmiga uu yiqiin wuxuu yahay waxa weyen ismullaahi alacdam alladii idaa duciya waxa weyen ajaaba wa idaa su'ila acda magaca allo weynanka badan oo marka alle lagu weydiisto uu wax bixiyo haddii lagu tuugana uu aqbalo magacaasuu yiqiin magacaasu kuu ahaa ilaahay baa garanaya ilaahay ayaa garanaya magacaas midkuu ahaa mujaahid oo kale wuxuu yidhi yaa daljalaali walikraam yuu ah waana muhiim waxyaalaha ilahay lagu baryo ee waa weynu ka mid yaa daljalaali walikraam yaa daljalaali walikraam zuhri wuxuu yidhi wuxuu ahaa yaa ilaahana wa ilaaha kulli shayin ilaahan waaxidan laa ilaaha ilaa anta i'tinii bicarshiha taasuu ahaa kaas ayuu ahaa ilahay baa garanay miduu ahaa calaa kulli xaal ismullaahi alacdamu yiqiin alladii idaa su'ila ajaaba idaa su'ila acdaa waidaa duciya ajaaba kaasuu yihi sidiiyay noqotay indhihii markuu kala qaaday oo isku dhegeen hortiisu yaalla ilah wuxuu ihi subxaana falamaa ra'aa nabi sulaymaan markuu arkay hu carshigii mustaqiran xaaliya mid ku sugan cindahu agtiisa qaala wuxuu yidhi fiiri nimco alla hadduu ku siiyo ilaahay baa loo celiya awooddeennan ku keenanay xoogga yaga iyo aqoontayada iyo waxaas maya taas waa wax nimcada ilahay lagu waayo markuu arkay wuxuu yidhi haadaa kan oo waa maxay alityaanu bihi keenidda la keenay haadaa kan min fadli rabbi rabbigay fadligiisay ka mid tahay allah iskaga kay tafadulay waxaan anugu mudanahay maahan isagaa iska kay siiyey isagaa iska kay siiyey muxuu ii siiyey maxaa nimcada laysku siiya waa tanaa liyabluwanii inuu imtixaano ma aha aniga inaan mudanahayo alla arkay saasuu ii siiyey maaha fiiri imtixaan wey nimcada kastoo lagu siiya waa imtixaan inuu imtixaano liyabluwani inuu imtixaano iigu fadilay wuxuu ilaahay ii imtixaana a ashkuru ma an shukrinaa am akfuru mase waan kufrinaa waa ka abaalka dhaca markaas weliba wuxuu yidhi waman shakara qofkii shukriya oo daacada ilaahay u adeegsada nimcada la siiyey fa inamaa wax kale maahan yashkuru waa shukrinaa linafsihi u shukrinaa ilahay wax uma tarin naftiisa u shukrinaa waman kafara qofkii kafriyana ilaah uma baahnee fa ina rabbii rabbigay haniyun waa mid deeqtoon kariimun oo wanaag badan والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد